أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الحادي وستون درسه لهدن كوات أما أشارك لهدن كوات oo kitaabkii abushujaac kumada min fiqil imaam shaafici caleyhi raxmatullaahi raxmatan waasica maybaa ka saabsanyaa faslun haada kan faasilun kii walshal saara waay kanma infasalayaha fii ahkaami lgadafi wahuwa luqatan aramyo gadafkii ahkaamdisii anfasalay ahkaamdisii anfasalay hadulgadaf waleerhaw hadulgadaf maybaa la reeyaha gadafka luqatan may la reey aramyo waa la tuuriyaa lare gadaaf ayaa gadiifu fahuwa gaad macnaa waa la tuuriyaa lare sharcigan may la reey gadafka arramyu bizana calaa jihati tacyiir qofka inaad zana ka eeboy tuway adoo aan inaad eeboyaas ina jeed fulaan hebel fulaan zani bay ata zanaysat inaad ertuway gadafka marka sharciga kaasu lanki qofkun zan ilaa anta kale aaytanga lare gadaf isabba aaytan shalciyin aaytanta zana walanhayn hoblaki ay aaytan leyli roog lanki ka aayta aziraley laakiin gadafka hadaley waidaa qadafa gayrahu geershay haddii gadafo bizana zana haddii ka gema facalayhi gaadifii korshay may ahaaday xadul gadafiya ahaaday bithamaaniyati sharaa'ida shardiyaal siyeed ee sabtiyo thalaaatun oo minhaa sharaa'idida siyeedka kumade fil gaadifi kan wala gadafiya la shardiye wahuwa an yakuuna algaadifu baaligan lan baaliga ni haado ay caagilan oon caagile wa an laa yakuuna nin ahaano ay gaadifka waalidan lilmagduufi kan la gadafi ini waalidsi in hayn waay wa khamsatun shangnaa في المقذوف كان لقد في اللن شرطية وهو أن يكون مسلما أن يحاض وكان لقد في بالغان أو كان قارة عاقلا أو عاقلا حرا حرا عفيفا أو عفيف أواي أو ولا لك قد في لنك برهناين أنت لن شرطية واي ما يلي شرطية لنك حد لن غير شيء قد فو أر زناي ستوس أر ما يلي شرطية يعني ما يواها حد القذف يلك أوفي حد القذف ما يواها ثمانون جلدة واي حد القذف ثمانون جلدة لأن الحد عقوب maywaha yani xadulgadaf waa xadulgadafkana itahama waramaahu bihi wal isyaqiina usan ogayna ka tuhmaysidii is omarkaata afar nisaabo shihad ilan islaamka ma ogol hadduu hadulgadafka leraw maylan dijiyey dadka aan saabtay oo isharaftay oon laka ilaali ini lankasa lan zanaysitiin er lanki langa zanaysidii er maylu ku fadeeyhe ini shahaado markaata bayine afar afar qofood oo nisaabu nisaabka shahaadada ini sheenuhay oo tuhman haynaya oo isdakhaala iimil iskala jaraanga aragna iyo isdhadhongodaan hayne aaladiyoyo oo iska jarta arageen waay kamaa gaala yaa zanim yaa zani haddii ero gadaf lankusigee hadulgadaf alaku fade hooba ha edaayi waay hadda may weeley taas waay facalayhi waidaa qadafa alghayrahu gheyrshi haddii gadaf bizinaaka gema facalayhi korshey may ahaaday xadulgadaf iyo ahaaday bithamaaniya sharaa'ida shardiyaal siyeed ee saabtiyo ee xadulgadafka xadulgadafkana qofka laku oofiya siyeed shardaniis oofsad waay saddex shardi maylan shardiya kan walaa gadafi kan walaa gadafi thalaaatun minhaa oo thamaaniyada kumada eh fil gaadifi lanka walaa gadafaa lan shardiye wahuwa may waaha halaaada an yakuuna baaligan wahuwa gaadifka an yakuuna baaligan ni baaligaada waay haddii sebo walgadafo mayo hadulgadaf korsheymaa caagila ni caagilahaada waay haddii majnuun ay qof wala gadafi hadulgadaf malka oofiya liana alxadda cuquuba hadda cuquubu wasabii walmajnuununa laysa ahlan lilcuquubati waay cuquubada ehelmin ah wa khamsatun shan shan ise dobleyska darasiyeed maaha shan shardna may lan shardiyay oo hadulgadafka lan shardiyaw fil magduufi kan la gadafya lan shardi an laku hela wahuwa magduufka an yakuuna musliman in muslim ay waay laanka la gadafay zani atilari haddii gaal ay laanki walaa gadafi hadduu zanim yani hadulgadaf malku oofiya laanka la gadafo hay lan yani waa walba in dhoorsadaan la ogi waay muslimba meeba an yakuuna musliman gaadif magduufka in muslim haadoo lan shardiyay lan muslim an hayna hadduu gedaflankigedafama koraw baaligaani haadona shardu waay seba haddii magduufka iyaana usuun alaan seba in inzanaysaan wal ogyaa usuun walma koraayaan caaqilaan ani caaqile lankalageda filan caaqile majnuun haddii zanaaysitileer maya xurran ani xur ii waay odoon haddii eana gaadifka hadma koraas cafiifan lankalageda filan cafiife oo ni saalaah ii daahirkan la ogyi ni ii waay saadleeri may bahi lanka haddii lanka ogaayna yani lan luugutee gala hortaba waala jaray lanka ogi hadiis ii lanki gadaf may waalay hadul gadaf malku oofiyo cafiif bahoon hayna hayru cafiifus ii lam yaqum caleyhi haddu zanaa min min qablu macnaha cafiifnimada lan hataku hor inti markaata laka furi laka caday zani lahaka caday ni in hayn waay lanka daahir shay cafiif e waay oo wal hor lanka ogayn cafiif ini i waay liqowli taala ilaahay goolshee daliilinga oo ilaahay ma erhay waladiina kuwii yarmuuna gemaan almuxsanaati gebro way waa dhoorsinoo cafiifaadka eh zanaka gemaayaan ilaa aakhiri laaya fajliduuhum amaaniina jalda ilaahay saaseer suuratu nuur aayadka afraad sideetan qarbaash oofi yaleen dadka eredlasho ina sabsho meelan ku dhiyaan ilaa markun hadun islaamka madi qofka hadalku oofiye kaleey inay se sahlan edaalo shartiye ma weele haddii kale xadguduba nagdaa sharciyad ilaahay ma ogol inay yani tuhumi tuhumi walaas iskaga gaab faqad sharata لوجوب الحد ما يبل لشرط لوجوب الحد ما يلن شرط ياي أن يكون المرمى كان لقي مي بزنا لك جمي محسنا كان زنا لك جموها إلا محسنا عفيف إني إي واي وهذه شروط الإحسان شروط الإحسان واي هدي مركون قفك هر خري لك أرجع لها تكهرب وقد دل على شرط الإسلام والحرية والعفة قوله تعالى شرط إن لك مسلم هذا حر هذا عفيف هذا لا شروط أو لك ما قدوفك إلا شرط ياو may ha arooray ilaahay goolshaya daliilinga ina aladiina ku yarmuuna almuhsanaati gebroosa suubano cafiifaadka ee tuurayaano alkhaafilaati xilmaansanba walaalka sheegaaw almu'minaati oo ilaahay rasuulshay rumaayaan haanka gemaayaan zanada lucinu haanas wallacinay ilaahay rahmihiisa alla ku dheerayay fi dunyaa addunya walaakhirati walahum ay leeyina cadaabun cadiimun aleyn cadaab cadiimaya leyn cadaabka cadiimkeena maylaki jeede ha cadaabka cadiimkana maylaki wede may waha gaabkaas le gaaba ho adduunyaku fokdaan aakhirna walay gaabe wayaas udu hadul gadafi hadul gadafi yadhiye ويحد الحر ثمانين لانك حرك ما ما ما يبا حديث اتا سيدتن قرباش والعبد ادون كان 40 افرتن قرباش واي ها حرك ثمانين جلدة واحد القذف يي عبدنا النس يي واي أربع أفرتون واي واي حد الحر حرك يلا يلا هذاي ثمانين سديتون والعبد أضون كنا أربعين أفرتون يلا قرباشة لقوله تعالى والذين يرمون المحسنة سونو بحد شيكني ويسقط حد القذف حد القذف كي لأنك مركي قاذف نقضو حد القذف كورو كدب حد كردياس بثلاثة أشياء شيار سيدة سابتيو كو كردياس حد القذف كي لأنك قاذف كاي إقامة البينة تحدي بينة داي لأنك يسيزينا يسيتوس أري إن يما حقده مركات شاني على صدق مدعا وما رما بي من الزنا ولا يسك لأنكم كشاق إن رون أتيا مركاتك إداي oo ilaahay qur-aanshay yaa daliilanga uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa dadka moosanaad dadka gedefa markaas afar shahaad an la kooyaan ayaa ilahay qur-aanka saadleer may bay haddii afar qofood markaatee caduul e shuruudu shaahidna laku helay usha edaay lankii haddaa kiiba zanadi ka edaatay lankii lankun zanaaysa ilaahay walamalan haaysa laakiin haddii afarti la waayo hataa seeda haddii la hela usileyla qarbaashe fadalla calaa annahu idaa utiya bishuhadaa falaa xadda cala algaadifi waay هو مركاتها هأوج هاد قذفك كلها أو عفو المقذوف إما كي لقذف يسكو عفي لأن حق أسوله أسول ما رأيان والما كين هايسد حق الله هو حق الآدم هو أن لنكو والما هايسد إلا يدرسان عفي ياري كي زوجي وزوجته لم يستطيع قامة البينة يعني كاسنا واي أو اللي عانوا في حق الزوجة أم بحوان تسعة هاي تي مركاتة مدي مركوا يلي عانت ما شنتي دار ولا دار هذي markaasayna hadulgadafkii ku dhiyay sidiiduna hadulgadafki ridaas markaati lankisheene osh nisaabkii dhon oo afartii cadaalada hayti ah amboonhayna kiila gadafiba isku cafi gaadifkii amboonhayna haas yeahaayehe adhaaraday licaantamay shan dhaaradoo dhaarodi markaasay markan ku dhiya licaankan hamarni dhaartiye ويسقط حد القذف حد القذف يدي بثلاثة أشياء أشياء سيدة سابتيو كدي إقامة البينة مركات أوغو شيا كدي لانك قاذف هذه مركات شين أو نساب كدون أو عفو المكذوف كي ولا kii ligeda fi afyowsha iyo ka dhihe oo wil licaanu licaan oo dhaarado fi xaqi zawjati zawjadii xaqshee khaaska ee licaanka laakiin khaas yee hayti licaan tami kaasna ku kudhiye waayo مهما كان منشأه أو اختلف اسمه آه وسواء حصل الإسكار بقليل منه أو كثير أرنتاس مركن ساسة دليل أت أحكام الشرب أحكام الشرب ما يكجرني حدود يا كجرني حدود ما يواتضب حظ ويرني لأنه عقوبات كإسلام سدواي قصاص إي حدود التعازير واي qisaaska iyo xuduudwal mugadare sharaga lakaga deri waaye ilaahay gadari subxaana wa tacaala tacaasiirtina asalshee ayaa muqadar eh laakiin miqdaarshee way waaha xaalada madaasyarta olan fiiriya imaamka caadilka magaadiga caadilka iyo gadire ijtihaad waaye laakiin asalshee muqdure baynamaa qisaaska iyo xuduudu kullisho asalshoona yani sharci waaye gadarshoona muxadad waaye lamadaba sharciga laga xadadi marka oo lan suubi kor binaadan suubi kor maya may waa markan todobo waa erni huduudu xaddu zina ama dilka lah ku bilaawo may baa kihigaase xaddu lqidfi oo ciiradaga ina sabka dadka laka waardiyaw xaddu shurbi xaddu sariqa xaddu lxiraaba walalankaasau qaada dariiq waxyaabahaas iyo xaddu ridda yani xuduudda may waa ilaa todoba deerayaan todoba xad waay muxadad waay macruuf waa shariga ilaahay walka kase marka maybaa bilaabaanaya markan fi axkaam ashurbi qofka markii walaa dhamma axkaamtiis maybaa lankasee xadka xadmay larnay manci waaye erni wala reebo erni shuruud ha sheegna tacriifini bishurbihaa marka shurbaga may baa la jeedaha khamrina may la reey waxyaabaha la suubiya waaya casiirka laku suubaya macruuf waay cinabka amba tamarta waa la qamiiriya ree markaas kuwaad la waraabaa laka sukraamaa la sharciyada ilaahay xaaram waay sharciyada ilaahay arrintiyeedee xaaram waaye qadacan waaye lanka muslim en xaarama ku ete inuu khamro waraaba maduun ilaahay halku obsado dadka muslugna sheegdaa ahlu tawxiida ana leh khamro dhammaw walbanku reebnayn haddana musluga ana leh dadkii oo eway waa dad hagaagsan meh manhajkii ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay oo abuuri mayeele haddii gaalkana khamro dhama adayna khamro dhanta farqa siindhahay majar aday gaalka waa khamriga xaaraam waay ilaahay ad ka abuuriya xaaraantanmeeyey qur-aanka ilaahay laka xaaraantameeyey sunnada ilaahay xaaraantanmeeyti jasadka ayaa dhaawac adeersiiyey dadnimada ayaa dilay karaamada koo qaade markan wal saas ee mafayle yacni caqliga ilaahay ka sii jawhartahay ilaahay aad ka abuuri ka sii caqliga jawhar waay maylin harameeyhe caqliga dhaawace xuduudan la sheega kullishe walaa ilaahay injidaya subxaana wa tacaala ka kasta may dhaawacaase zinada may dhaawacaase nasabka dhaawacaas nasabkii sharafta lahay qiimada lahaya dhaawacaase nasabdhimaga dadka ka dhikaasaa daraadiyee karaamatan liaadama banu aadamka karaamadiis i xuquuqdiis i sharaftiisa lan ilaali daraadiye yamay waaha yalan xaramay markun karaamada dhaawaas elen hadda xuquuqul insaanka laka shaqeyle xuquuqul insaanka hadiiba qofkii karaamadiis lan ilaalin xuquuq la ilaaliya ma jira xuduudda markumay waardi ku eta xuquuqda bini aadanka dunida ilaahay yaa abuuri khalqiga yaa waardi ku et markun zinada maylan harami may zinada may lan haramayn zinada may dhaawacaas ee karaamada may waa sharafta nasabnimada dhaawacaas ee unag oo aa on lahayna dhaladee aan saabtaa iska darsa maasa saas daraadiya yaa yaa may waa jariimo waay saasa markan yaa lan haramay saasa xuduudiyana lan lan lan jideey making heri ee qadafka qadafka walaa sideetan qarbaash qofki wal qadaf gaadif ee qof musan ee barii ee cafiife zanaysiti ermageli balanwali haadaba siyeetun qarbaashal dhawe walaalan leey ma aysuune may dhaawacee sharafta bini aadankaa dhaawace ciradagaa dhaawace ciradaga ciradagaa dhaawace yani ciradagaa dhaawace alkuliyaat alkhamsa walila raayo waaye wakadaalika khamriga iyana may dhaawacaase caqliga caqliga ilaahay kasii kullishoo may kumid etaaha adaruuriyaat alkhams haani ilaahay diintiska sheegdi waaye caqligaa dhaawacay caqliga ilaahay ka siiyay banu aadamku ku socnaay xayawaanaadka intiis kale yaa dhaawacay khamriga saas daraaddiya ilaahay harabay markan xogun shay fiiri markan waman shariba khamran marka hore horta inaad ilaahay ku absato aadan dhagnay asal eh laanku muslim eh haddii aad eed haddii aad waraabto dhantoona maaha markaasay daawadii likii daawayi lahay waa xuduudan waman qofkii shariba khamran khamru waraabo oo sharaaban ama sharaab kaliya waraabi muskiran oo sukraamiya caqliga ku qaadaw yuxaddu wal haday kaas arbaciina afartunga qarbaasha la dhowe wayajuusu may banaana an yabluga in la deersiyo bihi hadka oo hadda shurbiga thamaaniina in la deersiyo calaa wajhin weji oo min alowjuhi calaa wajhi tacziiri tacziir han wala ziyaadi karo hooba dadka inay ka dhiirideen lang araga afartanka in laku badiy hoob lang araga oo waana anaantiis inay kaha salaas lang araga munaasab eta lang araga imaamka caadilka ee ziyaadi karo markaasi gaadligaa ziyaadi laakiin shaqsi kaas ma ziyaadi karo waman shariba lanki dhamo khamran khamra dhama ow sharaaban amba sharaab kale dhami muskiraan oo sukraamiyaw macnaa caqlow ku qaada sukraamiyow ku saas waay mahmaa kaana mansha'uhu meeli fadaw halku seenoy walaa sharaabka lanka waraabay caqlow ku qaadi meeli fadaw ku kooyoy isin shay hoo la fadaw iskhilaafoy magaagi la fadaw halka magaawoy markan iskaar haka derasooy amase ma ay haka derisnay bigaliili min oo kathiiru faqad su-ila rasuulullaahi sala alla alai wasalam ilaahay rasuulshay may la warsaday can ilbitici bitic waa la erhaa la warsaday sharaab bitic la erhaw may la erhay sharaabka bitiga la erhaw sharaabka laku suubiya waay malab oo la dhamiiriya laku suubiya laku suubiya laku qase iyo sharaab usuuri mizire la erhaw mizire usuuri may waa sharaab oo laku suubiya waa shaciirta laku suubiya gemadiga iyo bamoordada galeyta laku suubiye ku warangaa lehe biticiga noo agaasay yaa rasuul allah faqaala sala allah alay wasalam meerey su-aala warsadi awa muskirun huwa lanka sukraamiye miya caqligaa ku qaadee miya yeerhi nabiga sala allah alay wasalam qaala meerey nacam yeerhi saa'ilkii qaala meerey nabiga sala allah alay wasalam qaacidi guud ya dijii markan meerey kullu muskirin xaraamun eer wal allawali wal sukraamiye caqliga dadu qaadao xaarangu markan qaacidadaasa halbeegan eh sheega hoob caqligaba dhaawa adeersii magaagii fadaw la haado oob lankaba sukraamiyi khamri waay khamri lama deeli khamri la xugun ay macnaa qiyaasan alal khamri waay mabeelay cilatul xukmi yaa isla wadaagsida mushtarak eh kullu muskirin walwal sukraamiya kulishii xaraamun ee rasuulka ina cala allaahi caza wajalla axadan ilaahay subxaana wa tacaala korsheey may ahaaday ahad ilaahay walma ka waajibayaan ilaahay ballinga may ka galay liman shariba yashrabu lankii waraabo almuskira wal caglishay bedelaw lankii waraaba ay yasqiyahu ilaahay isuun ni waraabi lanku sigee min diinatil xabaali ahlunaarkii dhididiyo iniisu waraabiya ilaahay ballanka gaadi subxaana wa tacaala lankii wal aglishay bedela agligii joohartaha ilaahay siile wal bedelaw lankii waraaba ilaahay isun may ballanka qaaday ahlunaarka dhididiyo ini qiyaamo waraabi gaaluu meereen yaa rasuulallaahi wamaa diinatul xabaali xabaalka dhoobshay ma ey qaala meereey sala allahu alay wasalam aragu ahli naari ahlu naarka dhidid joowaari oo cusaaratu ahli naari ahlu naarka dhidid joowale mar haku hoobdo haku dhacaansha waay dhacaanka haku deedaha waay lanki adduunyo aglishay walbedelaw sharaab aglishay walbedelo adduunyaka waraaba aakhira mayla waraabiyay ilaahay waraabiyay ciqaaban lahu ahlu naarka dhacaanshii haku deedaha amba dhidid joow yaa la waraabiya may fiiriyaase xadiidkaas imaam muslimaha oroore fiiri lamakun ikow xadiidka ilaa lamakun isedeli ku dira raqamsheey warawaa abu daawud may wiriye wakayru an abi maliki an abi malik alashcari radi allahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allah alay wasalam abi malik alashcari may dhegay rasuulka ilaahay oo leh layashrabanna dhammaan oo dhammaan naasun dad oo min ummatii ummatay kumutay alkhamra khamri waraaba doonan qiyaamo madilidee aakhiru zamaan dad ummatay kumutay ayaa khamri waraaba doona iri rasuulka sala allahu alai wasalam yusamuunaha khamrigiina may ka magaawayaana bikayri ismiha magaashay walanhayna ka magaawayaan yacni magaagiyeelahayti maga anhayna imbiyayan yacni may waahaa may leerhaay munabihaad iyo caqliyar magyaale asmaa kale anbiyaaya waan aakhiru zamaan khamrigaasa waraabeen wal caqligii bedelaaw ya magaa khamri magan haaynaka magaawayaan waana khamri waraaba doonan ayri aakhiru zamaan dad umatay kumudae abu daawuda wiri hadiidkaas raqamshay sidukun li boqol sideetun sideed waay hadiid kale abu daawud wiriimaha isun sidukun li boqol sideetun ikow raqamshay tirmidiina kun sideed boqol lihdun ili wagayruhumaa can jaabin radiallahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam ilaahi rasuushay meeray maa askara walikaiiruhu kiidis badan wal sukraamiyo caqliga bedele faqaliiluhu kiidis yarna maagaas xaraamun xaaran waay sheeykii kiidis yar caqliga bedele kiidis badanna xaaran weeri macnaha sheeyga marba haddii hooba kimii badan aad ku dhanta caqligaa bedelaaw hoowal yar aad ku dhantoon xaaran waay khamri lay dhantay aad in caqliga koo bedeli shartime hataa hoob caqliga aan bedelna sheeyga hoob muskir ay datibar sheey la qobsada erma bedeli maayaan aad khamri lay waraabtay rawaa muslim imaam muslim may weriyey xadiid kun iyo todoba boqol ili raqamshi ee can anas ibni malik khaadimu rasuulillahi sala allah alay wasalam radi allahu canhu lagu weri ana nabiya sala allah alay wasalam kaana may ahaaday rasuulka yadribu fi lkhamri khamriga nabaglanki khamri waraab huduudis may garaaca jiray bini caali kobooka tumaay iwal jariidi iyo laantamireeda mayleraay laamashe arbaciina jaldatan afartan huduudis waa kaaswaas afartun a lexday afartun laanki khamro waraaba afartun qarbaasha la dhawe oo niska jarta koba laka dhawa iyo jariid laka dhawo iyo arbaciin afartun ala dhawe madi lee macna lanka ini garuumi lanqaadada ini lafala ku jibimee macnaga saas mee wal ku laaye laakiin jasadtiyayna maya wal usa naftiis wal inin dhammaane laka hadee waay saas waay macnee ومن شرب خمرا خمرا لنك وراب أو شرابا شراب كل وراب مسكرا عقل الدوري أو يحد قف كسجة حد حد يلك أربعين أفرتون الله هذا ويا أفرتون أربعة على دواء ويجوز ما يبنانا أي بلغ عن الديرسي وبه حد شرب ثمانين الديرسي سيتون الديرسي لا لا لا ملابون بنان تسهل لا بلا على وجه التأزير واي تأزير سيد أفرتون كلا تأزير نقدا صوب أضون أي لباتون لنك داره خواب حريان أفرتون لنك داره arintaas meew haddii imaam caadil ee maslaha ku fiiri waayo oo dadkiya kabadadii maalan laa siyaama idan tashara shurbuha wa fasha sharuha maaba haddana meenla jeerta haddii oo dhammoosha eed anfadoo shartiyeena faafta markun lanka caqliga laku dili la fadaw karaamada laku qaada la fadaw may la siiyey khamri la siiyey dadka oo ahlu sharka eh ama dadka muslimiinta akhlaaqda ani baabi'iyaan fadaaw mar welba may ka dadaalayaana ani ubadka iyo generationka ama jiilka cusub ani fasaadiyaan daraadiye may ka fasaadiyaan khamri ka fasaadiyaan khamri lankoob khamri waraaba mabeele caqlishee bedeli ma hoob caqlishee bedeli majasatiyay dhon qiimo ma leh saas daraadiye marka ikhwaani khamriga in laysku ilaaliyo mujtamacna jirkaa nadiifaada fadaas aqligaa nadiifaada fadaas sasaad an fikirta fadaas khamri wal khamri nag oo aad ka wereeraa inaadan waraabno waay hataa waxyaabaha munabihaadka kumashiinka iyo waxyaabahaas hataa inaad in iska badin waay رواه مسلم وإمام مسلم ميوري حديث كنت بقول إلي عن أنس رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم جلد نبي إلهي ما jeeladay filkhamri khamrigii biljariidi laantamireedii warnicaali koboogi uma jallada abubakr arbaciina abubakarna afartuna shaaribulkhamriga hadsheeka weeli falamaa kaana cumaru radi allaahu canhu sayidina cumar mulhamahay hilishay madili deeriwadana naasu dadkiina dhowaadeeno min arriifi ha ku dhowaadeen macnaa tuulooyinkii iyo qaryaalkii yaryaraaytay allah ku bahay magaalooyin wiin alla ku ay tarafa la dhexgali magaalada sidii ilbaxnimada ilbaxnimada may wadate kheer badanna wadata shar badanna wadata lanka hoob eed ilbax nagada wal oo akhlaaq badan oo lan araga jarna yalla ka arage saas daraadii marka qaala meeray maa tarawna fi jaldi lkhamri abubak umar marku maadaama dadki kabadadeen khamra dhamowki meeray ma may ra'yooyasangar lataladi asaa ahlu shura ahaay الشوري سال التلذي مركز ميرين فقال عبد الرحمن بن عوف عليه رحمة رضي الله تعالى عنه يا ميري أرى أن تجعلها كأخف الحدود حدودتي إنك فلوس سايتي أو كان هذا كدكتو أرجع وير حدودتي إنك فلوس تاو معني خمرة ما دلو كتاب شارب الخمرة شرب الخمرة ما دل حد خمرة ما دلو كتاب هدول قذف فكان كهكيه فجلد عمر ثمانين سيدتون arintiyaada may tuseeyay calaa ana ziyaadata alal arbaciina ta'ziirun waaye marka ziyaadada afartunka ta'ziir waaye wayajibu may waajibee calayhi biaxadi amrayni wayajibu waajibee calayhi xadu xadu sahadi ya waajibaasa مايك واجباسي عليه على شارب بأحد أمرين لما أمر أحد كوشو كواجباسي هذا شربدي ما واجباسي هل لما أمر كوشو معنا آه، وسائل الإثبات شيء سالك السوق لكن خمر دم أي خمر دم يا أملا يلر هي أسباب السوق سمعت وسيلة لك السوق وحدي هذا أم إجراءات لك السوق ما يكون متاهم بروسيس لك مراو مركات لك هلوا إني خمر دمي oo cad- oo cad- cadaarad ah caadiliinga musliinga ag- baaligiinga caagilinga sidii oo shuruudii oo oo shaahidka sh- leh amba igraar amba isu- marka naftiska marka baya markaatada igraarka fargagan dhehe mayo lamaadi oo markaata la isleeyin laakiin bayanada maylankaasi ay yihiin ini qofka walku markaa nag- nagdo xaq oo lankala ley qof bini'aadan ah uusan hayn heer shay ah ninku markaatanaagdoo lere markaatada taasu igraarkina may larey xaqo qof bini'aadan kala leeya markaata ka fure laakiin calaa nafsihi iska markaata fure wali aad is- aan- aad iska markaata furt igraarka markaata le waa isuun markun waana kanka xoog badan waay markun hoob qofku markaata lan hela yani hadda yani isugunaadaas xugunshe ee, hoob isu dhiro khamri dhantay haa ani dhami is eroon saas waay laakiin waxyaabo kale maya lanki oo mamandaha la argi lanki oo duulduulayo may lera hiilhiilayo hubnaasha ibir baxeen la argi lankin walaa uma mandao khamri hadhami emba walaa hubnaasha yani dhadhiyohay dhadhiyo kuse dhadhiyo khamri hadhami inti leer ee, malgar malgar baashi kor mal jeelada kor yacni ayi xad min xuduudillaahi sharciga ilaahay may an sugayhe wasaa'ilka idaayo aan sugi wasaa'il ithbaada lehe wasaa'ilkaas ye oo aan adaana weliba si sharci ee broseeska rasmiga ay lahniin marna hataa lan kontrolna qofka markaatiga furaa qofse eew lan erna ee, ee, shuruudis lan sugna ma sugnaadaas xuduud madii wala laxadeeli leey macnishe dadka in laga gobsado biniaadanka ma aha macnaga saas ma aha wayajibu calayhi على ش- حد كواجبة عليه على شارب بالخمر كواجبة بأحد أمره لم أمر كوشوك كواجبة بالبينات مركاتك كواجبة أو بالإقرار بسبب الإقرار إقرار سبتسك كواجبة واي إيه يثبت الحد حد كيا سوناده على من شرب المسكرة مسكر كلنك ورابيا كسوناده إذا شهد عليه رجلان بذلك لما لن مركاتع الدولين أهدي مركات فرا مسلم نبي أس إسك قرواي ما إن الدليل نا حديث إمام مسلم برواي كن لما بقول التضبر شقام شيء فشهد عليه رجلان لما قفوا ذاك مركات نقدين والإقرار حجة تقوم مقام البينة walaa yuxaddu mal hadaa qofkii xuduudimalku oofii karo bilgey mantag sababtiisii walistinkaai bisabalistinkaai may waaha duldulow amboon hayn yani hubn- hubnaashaya daciifey lankii duldule sababtiye may la reygee oo shamu raa'ihati lmuskiri eh, min alfami liixtimaali an yakuuna eh, shurbuhu makruuhan أو متضررا أو مخدعا ولأن رائحة الخمر قد تشاركها فيها غيرها فهذه الأمور تورث شبهة معنى أرنتاس أو كلا شهويشة ناس أن قفك بني آدم كالك حد قدبه والخدود تسقط بالشبهات خدود خد خدودون ساقني والحابيرات أدنى شك وأدنى شبه هدي إثبات شغلة مصونا ذاس ما نمل أوفي كرلانكي أوفي وندم باوي إلهي أرى سبحانه وتعالى إلا إن قرآن فيري ضوابط سنار سنار تندجيد ساس درادية إجراءات شيء إذا لن أتكاي أولا كسوغاو شرعي إلهي تاسنا ما إلي ديدي بني آدم كرامد إلهي سي إن لك حد قدب أنتاس واي ولا يحد بالجي من ده سبب تيس ما ينهضا قفتي إيوال استنكاي بسبب الاستنكاي ريح درادية ريح أنبون هاي ندول دولو لانك أسو سوها سكرادام ريح أركي هكو أراو يلا أرغي ساس درادية خمري لما يهي قبض انتي لأر خمري خدود ملك أوفي كوريا أو يا أخد لنسوغن واي فاصل هذا كان فاصل كي وشل سارة واي ما ينفصل إيه في أحكام قد السرقة tuugnimadii gooyowshi axkaamtay anfasili lanka haddii walxada tuugnimo maylare sariga maylare horta sariga luuqada maylankaasey carabiga luuqada carabiga maylankaasey akhdulmaali khafyatan maal haddii la qaado qarsoori la qaada tuugi lare sarigi lare sharciga sariga waa la gari waayo sharcigana may larey akhduhu maal an la qaado khafyatan qarsoodi laka qaada dulmaagna lan qaada min xirsi mithli lagu qaada maala la qaadi waana saqarsana la qaadi waana dulmi lan qaadadi waay xaglaanga la qaadi xirsu mithelna waa lagu qaadi xirsu mithel may la reey meelo hoolo kasta amba maal kasta meelo laka ilaaliyaa oo lanka talagal ya laku bii waay maalan haddii baabuur ay galaashka baabuurta laka helaya laku qaadadi haddii ee, lacag eta may waa ha kaasafoorada email lacagda laka helaya laku qaaday haddii ee, badar email badarka laka keeday bakharada la jabsaday saas waay herzumefelka xoolaa meelalanka talgale caadada iyo dhaganka iyo xeerka madilan feeri meel shay meel shay walba meel laka keedaya laku basadi oo herzi shay hay herziga may la ree meel shayga oo ee, ee, may waaha an awaay saas daraadiye markun inay shayga fudeed may maala la qaadi garsooniyada maal leeri wal maalan hayna may aha sarigama ka sugnaadaas khafii leeri hooba daahiran jahran laka qaada kaa sarigama e may waaha dhac waay boob waaye nahbi leere amase ma e dulman alan qaadi leeri may ba haddii dulman lakiin ku qaadna xaqli koo ka qaada hoolo oo oo oo lakiilahay xaqli koo islaandita masalan biilki aan diidi biilki meel lacagda ka jartaya biilku basatay garsoodiga kiin ku qaatay xaq waaye obiyan maalan herzu masaler may bay wal ada dayacday baabuurkii anti laamaga ada dhegtay mufraashayni ka teegdi meeliku ka tabti meel walan koy wal qaadadi herzu masal malku qaadna kaas galad malku gooyi kor laakiin baabuurka kiika walhakiin ku nage yani sharciga baabuurka isu leema meeraw sabab waa laka milkiyaw mee hakiin ku nage laakiin galanta malku gooyo markun sheegi may waa tuugnimadu may la ree sheey maal eh garsoodi laka qaadi oo haddana dulmad lan qaadi herzu masal shay in laku qaadiyaa la ree waay kaasa la ree أن لندلان ولا تعزيرا والله سبحانه وتعالى علام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته